إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka ugu daroon saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaalo culus ku qaaday saldhigyo ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay gaari nooca xamuulka ah oo agab ciidan geeyey saldhigga beledowlele ee shabeellaha hoose taangiyada yahuudda ayaa qabsaday dhul hor leh oo suuriya ka tirsan iyagoona haatan caasimada u jira wax ka yar soddon kilomitir dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xilka ka qaaday ciidanka maraykanka tababartay ee baangarafta ee jubbada hoose faahfaahin ayaa laga helayaa weerar culus oo ay maleeshiyaadka maxaarada faano ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xabashida itoobiya maamulka e c c khaatumo ayaa sheegay in maamulka puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro odayaal ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka beljum ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan oo lagu hayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee laga bixiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiya ee hiiraan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegeystayaal warkii oo dhan saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkan iyo war kale oo ku aadan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo dagaalo culus ku qaaday saldhigyada ciidamada xabashida iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin bakool wararkaasi waxaa inoo haya haashim askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxay qarax kula beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay saaraayeen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba sargaal oo ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga cabdibilaa ah ayaa halkaa ku naf waayey saraakiishan lagu qaarajiyey qaraxa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay muuse moos oo ahaa taliyaha ururka degan deegaanka arbacow iyo kuuriyaan oo asna ahaa taliyaha caafimaadka ah ee ururka arbacow sidoo kale waxaa qaraxaas ku dhaawacmay saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii saaraa gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa lala beegsaday iyadoona uu halkaa ku gubtay gaarigii cabdibilaha ahaa sidoo kale howlgal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye ayaa waxaa lagu qabtay gaari dandiyeesho ah oo agab ciidan geeyey saldhigga belidoogle isagoo xilligaa ku sii jeeday magaalada muqdisho waxaana uu gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toosa ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashida ethoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur isla bakool xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen xere askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceel bardee taangiyada yahuudda ayaa qabsaday dhul hor leh oo suuriya ka tirsan iyagoona caasimada suuriya u jira wax ka yar soddon kilomitir warbixinta warkaani maxamed daahir ayaa faahfaahinaya bismillaah aad baad umahsan tahay maxamed ciise duqaymihii ugu ballaarnaa ee abid ay geystaan yahuudda maalmo kooban oo isku xigxiga ayaa ku dhacaya oo lagu garaacaya gudaha dalka suuriya yahuuddu waxa ay bamgareeyeen oo ay baabi'inayaan warshadaha hubka sameeya warshadaha farsameeya hubka kiimikada kaydkii iyo baqaarada hubka suuriya goobaha ay yaaleen maraakiibta iyo diyaaradaha boqolaal diyaaradood oo ay duulayaal kaxaynayaan kuwo kalena ay yihiin kuwa iswada ee daroniska ee lahago ayaa ka qayb qaadanaya duqeymahan iyadoo taangiyada yahuudduna ay isku fidiyeen aagga la haysto ee buuraha golan oo horey ay u qabsadeen tuulooyin iyo magaalooyin hor leh ayayna iminka gacanta ku dhigeen waxaana la sheegayaa in qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir ay u jiraan magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya yuhuuddu markii uu isbeddel ka dhacay dalka suuriya oo nidaamkii mujrimka bashaar al asad uu hogaaminayay meesha uu ka baxay ummadduna ay aad u farxeen waxa ay tilmaameen in uu baaba'ay heshiiskii tii ay la galeen maamulka suuriya waxaana ay tilmaamayaan sababahay u duqaynayaan suuriya inay tahay inay ka baqdin qabaan hubkii maamulka bashaar al asad uu haystay in uu u gacan galo kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka suuriya raadiyaha ciidanka israa'iil oo soo xiganaya ilaa dhanka ammaanka ah oo yahuudda ka tirsan waxa uu baahiyey in ciidanka yahuudda ay burburiyeen diyaarado maraakiib dagaal iyo xarumo istaraatiiji ah oo ku yaalay gudaha dalka suuriya si yahuuddu ay kaga hortagaan in kooxaha kacdoon wadayaasha ee suuriya gacanta ku dhigaan agabka ciidan ee uu ka cararay bishaar al asad wakaaladaha wararka si gaar ah reuters oo iyana soo xigatay ilaa dhanka amniga ah oo gobolka ah waxa ay qortay in yuhuudda dhowr kilomitir gudaha suuriya ay soo galeen dhanka barina ay isku soo fidinayaan iyagoo ku sii siqaya caasimadda dimashaq maanta oo talada ah qaraxyo waaweyn ayaa weli laga maqlayaa magaalada caasimadda ah ee dimashaq iyo nawaaxigeeda t v aljaziira waxa uu soo xiganayaa qaar ka mid a dadka suuriya kuwaasi oo sheegaya in mar kale caasimadda dimashaq ay ka soo cusboonaadeen duqaymaha yahuudda waxaana hawada caasimadda dimashaq hareeyey diyaaradaha sirdoonka ee yahuudda iyo kuwa ciidanka oo dul heehaabaya hawada caasimadda iyagoo bakdin gelinaya dadkii faraxsanaa ee soo dhoweeyey in bashaar asad laga dulqaado xogaha iyo wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in yahuudda in ka badan laba boqol iyo konton bartilmaameed oo gudaha suuriya ah ay duqeeyeen tan iyo markii la riday nidaamka bashaar al asad shalay oo keliya oo isniin ahayd waxaa dhacay in ka badan boqol weerar oo yahuuddu ay qaadeen waxaana qaarkood lagu burburiyey dhowr goobood oo militari oo ku yaalay koonfurta suuriya oo ay ku jirto xarunta guud ee guutada boqol soddon iyo labaad wixii warar dheeraad ah arrimahan kusoo kordha wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah dowladda federaalk ayaa sheegtay inay xil ka qaaday taliyaha ciidamada maraykanka tababartay ee baangarafta ee jubbada hoose sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar war ka soo baxay taliyaha ciidanka dowladda federaalk odowaan yuusuf raaye ayaa lagu sheegay in xilka laga qaaday carab dhiig axmed oo ah taliyaha ciidanka baangaraafta ee maraykanka tababaray kana howlgala gobolka jubbada hoose carab dhig ayaa xilka qaadistiisa waxay kusoo aadaysaa iyadoo uu maalintii shalay uu ka hadlay xiisada u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland isagoona dhaliilo u jeediyey maamulka xasan sheikh sarkaal kale oo ka tirsanaa ciidanka bangaraaft oo isna ku sugan magaalada kismaayo ayaa loo magacaabay xilkan kaas oo loogu magacaabo ariif hiire ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah ka soo baxay maamulka la baxay jubbaland oo ku aadan tallaabada ay qaaday dowladda federaalka xilka qaadiidsa sarkaalkan ayaa kusoo aadaysa iyadoo xiisada u dhexaysa maamulka la baxay jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee uu hogaamiye axmed madoobe iyo dowladda federaalka ay sii karaar qaadanayso lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xilka qaadistan lagu sameeyey sarkaalkan faahfaahin ayaa laga helayaa weerar culus oo ay maleeshiyaadka amxaarada faano ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askar ka tirsan xabashada itoobiya tafaasiisha warkaasi waxaa soo gudbinaya farxan cali weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan mandiqada gojam ee dalka itoobiya ayay maleeshiyaadka amxaarada faano ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan itoobiya ugu yaraan soddon iyo toddoba sarkaal ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkan culus ee ay fuliyeen maleeshiyaadka amxaarada ee faano waxaana maamulka itoobiya ugu magacaaban gobolka amxaarada ay leynta saraakiishaasi ku eedeeyeen kooxda weerarka geystay waxaa intaa dheer oo ay kooxdu gacanta ku dhigtay sagaashan iyo toddoba xubnood oo u badan saraakiil ka tirsan dowladda xabashida itoobiya dagaalada sii kululaanaya awgood ayay jabhadda faano beddeshay xeeladda dagaalka ay kula jirtay dowladda xabashida itoobiya ayagoona bilaabay inay bartilmaameedsadaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada qaarkood maleeshiyaadkan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday abaabul ciidan oo baaxad leh xilli ay socdaan dagaallo xooggan oo jihooyin kala duwan ka socda gudaha deegaanka amxaarada si kastaba ha ahaatee faano ayaa xiriir wanaagsan la leh bulshada gobolka amxaara maadaama aaminaadda lagu qabo dowladda xabashida itoobiya ee gobolku ay sii yaraanayso kooxdanna loo arko inay bulshada difaacayso maamulka e c c khaatumo ayaa sheegay in maamulka puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro waxaa ka waramaya warkani cabdalla mukhtaar maamulka s s c khaatumo ayaa waxa uu cambaareen adag u soo jeediyey maamulka isku magacaabay puntland iyagoona ku eedeeyey in puntland ay carqaladaynayso maamulkooda wasiirka warfaafinta maamulka s s c khaatumo najiib barqadle ayaa sheegay in maamulka puntland uu faragelin ku hayo deegaanada uu maamulkooda ka jiro isagoona sheegay inay cambaaraynayaan maamulka s c khaatumo waxa uu si adag u cambaaraynaya faragelinta sharci darrada ah ee maamulka puntland ku hayo arrimaha gudaha ee deegaanada s c khaatumo puntland oo u muuqanaysa inay isku dayeyso carqaladaynta geedi socodka iyo horumarka ka hana qaaday deegaanada qaar ka mida madaxda u sarraysa puntland waxa ay ku howlan yihiin tallaabooyin baalmarsan go'aamadii lixdii februari kuwaasoo wax u dhimaya wada wadajirka deris wanaagga iyo iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul maamulka s s c khaatumo ayaa ka mid ah maamulada gooni ogoosadka kaasoo ka soo horjeeda maamulka fadhigiisu yahay magaalada hargeysa odayaal ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka beljim ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan oo lagu hayo dadka soomaalida ee ku dhaqan magaalada diridhaba cali aadan ayaa faafahinaya odayaal ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka beljimka kana soo jeeda magaalada diradhaba ayaa ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo dadka soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi shir jaraa-id oo ay qabteen ayay kaga hadleen arrintan waxayna sheegeen in maamulka itoobiyaanka ah ee meesha ka jira uu barakicin iyo dhibaatooyin ku hayo dadka soomaalida ah waxayna intaas ku dareen in la doonayo dadka soomaalida ah ee weli degan magaalada in laga saaro islamarkaana ay la wareegaan itoobiyaanka waxaanan iskugu imanay arrintaan iskugu imanayna waxa weeye dhibta iyo cadaalad darrada caasimadii soomaaliyeed ee magaaladii dirdhaba ka haysata ummaddeeda ku haysata waxa weeye ummaddeeda ku haysa waxaas waa dad yimiday ninna aqalkiisa intoo loogu yimaado laguma maamulo
waxaan sheegaynaa arrimaha ka socda magaalada dirdhaba waxaa ka socda barakicin waan dhulkii aad lahaydeen dirdhaba intii badan waa ninaga qaatay iminkana waa nina sii wadaaya xageed gelaysii de kolka dambe kolka dambe dhulkoo dhan waa ninagala wareegi kolka waxaan sirtuun la hadlayaa dhallinyarada dhallinyaray kaca sidaad kolka horeba u kacdeen u kaca is abaabula itoobiya ayaa waxay xoog ku haysataa dhul soomaaliyeed iyadoo aysan weli ka dhiidhinin soomaalida dhulka ka maqan ee ay xabashada xoogga ku haysato warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka qaybta shan iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga bixiyey degmada el cali ee wilaayada islaamiga hiiraan warbixinta warkan waxaa inoo diyaariyey mar kale mubaarak cumar
kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta shan iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar lix daqiiqo iyo sakimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha loogu qeybiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan filimkan ayaa waxaa kasoo muuqanaya xoole aada u fara badan oo maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta degmadan inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo ka muuqato farxad iyo rareyn iyagoon la siiyey xoole isugu jira geel iyo ari qaar ka mid a dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geela ayaa kasoo muuqanaya filimka kuwaas oo aada ugu faraxsan xoolihii lisey islamarkaan u mahad celinaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anigoo ah yuusuf xasan cabdulaahi halkaan aan joogno maanta waa degmada aal calay waxaa laga bixiyey hayaa sakaawaadkii waxaa wax maanta igu soo aaday qaalan geel ah ilaahay ayaa ku mahadsan ka sokow waxaan u mahad celinaynaa walaayada maxaan ku dhahaa amase in maxaan ku dhaha sakaawaadka nala siiyo waxaa kaloo halkan maxaan ku dhahaa iyagana ugu duceynaynaa dadka laga soo qaaday inuu ilaahay u barakeeyo maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay mujaahidiinta khayr allaha siiyo oo aan maxaan ku dhaha dhammaad lahayn gaalada allaha jabiyo jazaakum allahu khayr anigu waa cabdi cilmi ishaaq oo jooga degmada caal cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey zakaawaadka anaalqalgeelaan helay markanna filimka waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey ariga iyagoona la siiyey min shan neef oo ari ah kuwaas oo u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay sakada anuu magacayda cali barrow la yidhaaha degmada ceelcada ku sugan ka soo qayb galay walaayada wax qaybinaysa masaakiinta u qaybinaysa ee qayb midaaxana wixii soo gaaray shan neef ay yihiin walaayada kore allaha ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiyo midnanka allaha qaweeya walla xasan cismaan abiikir aliga waxaan joogaa degmada ceel cali walaayada hiiraan masiisi shan neef oo eri eh aa ku mahadsan yihiin eradaasi gaalo allaha jibi gaadiid maxaa kor allaha ka dhiga
العيد على اسماء علي وعن ما كبير على الحب وعن ما دقمة عيال علي مجاهدين تان شن في سيسي وانا كنا فيه muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa afar iyo toban muuqaalo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaas oo laga qaybiyey deegaaniya degmooyinka dhac wilayaadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkii alfurqaan waa nageyntaa